على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين فصل دفن الميت أستان كميتك بابك كالي كنوي قال ويجب وحا واجب دفن الميت ka dhintay in lagu aaso fii xufratin god tamnacuhu xufradaasi oo u diideysa oo bimacnaa ka celinaysa min asibaaci dugaagga inay dugaaggu la soo baxaan ka celinaysa qofka meyidkaa in la aasaa waa fardu kifaaya ahlucilmiguna taa waa isku waafaqsan yihiin xataa haddii uu yahay qofka meyidkaahi mid gaala waa in la aaso walihaada baa rasuulku calayhi afdal الsalaatu watasliim cali bin abi aalib markuu ku yidhi inaka ina camaka daal qad twufiya adeerkaagii lunsanaa waa la oofsado wuu dhintay rasuulku wuxuu ku yihi qum fawaarihi walaa tuxdith shaya xataa taأtiyanii kac oo aas waxna ha samaynin ilaa aad ii imanaysa wakadalika rasuulku calayhi afdal الsalaatu watasliim sanaadiidu quraysh qoladii madaxyaweyntii qureysheed markii lagu laayay dagaalkii beder waxa uu ku guray rasuulku fii طuwan min aطwaa'i qurayshin goof ka mida oo min aطwaa'i bedrin goof ka mida goofafkii yaalay goobtaa beder la yidhaahdo xadiidkana bukhaariyo muslim baa wariyey marka iyaga waxaa loo aasayaa si aan lianlaa yuta'adaa bihim si wax dhibaato ahi aanay u soo gaadhin bani aadamka nool wakadalika inay yihiin bani aadam oo ay ka soocan yihiin xayawaanaadka iyo xoolaha fii xufratin tamnacuhu min asibaac marka godka qofka lagu aasayaa waa inuu noqdo mid bahalaha ka celinaya oo bahalku si sahlan aan ula soo bixi karin waxaa fuqahada qaarkood ay raaciyaan wasuyuula almuctaada iyo daadadka loo bartay oo bimacnaa intii la yaqaanay un ah laakiin waxaa dhici karta daad aada u fara badan ama xoog weyn oo qubuurta xataa la dheereeyey si fiican loo aasay soo saaraa inuu dhaco laakiin daadka ama saylka muctaadka ah ee had iyo jeeraale roobka da-aa uu soo rogo waa in godkaasi uu ka celinayo meyidka oo daadkaasi aanu soo saarahayn waxyaabaha tusinaya waxaa ka mida saas oo kale waajibnimada dafniga xadiidu hishaam ibnu caamir qaala shukiya ilaa rasuuli illaah aljaraaxaatu yowma uxudin yowma uxudin faqaala ixfiruu waawsicuu waaxsinuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadii waxay uga cawdeen maalintii uxud in ay qabaan nabaro badan oo bimacnaa aasitaanka ama defniguba uu ku adeg yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo xaaladda adag lagu jiro saxaabada wuxuu ku yihi ixfiruu qoda waawsicuu ballaadhiya wa axsinuu weliba wanaajiya marka taasina waxay tusinaysaa wujuubu dafn aasitaanku inuu yahay waajib weliba in waxa weeyaan godkii la ballaadhiyo oo aan meydka lagu jujuubin si sahlan si uu ugu geli karo asalku waxa weeyaan qof walba in lagu aaso qabri u gooniya wahaakada kana alamru calaa cahdi nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam xaaladduna sidaasay ahayd waktigii rasuulka haddiise ay dhacdo in an yakhura almowta inay farabataan dadka dhintay oo ay adag tahay oo mashaqa ay ka dhalanayso mid walba qabri gooniye in loo qodo marka laba qof iyo saddex qof iyo afar qofba qabri waa lagu kulmin karaa walihaada baa rasuulku maalinta uxud oo dadka markaa la aasayay ay badnaayeen wuxuu saxaabada ku yidhi wadfinu lithnatay ithnayna wahalaahata fii qa fii qabrin waaxidin laba iyo saddexba qabri qura kuwaas qadimuu akharahum qur'aana kooda markaa u qur-aan xifdi badanna iilka ka horaysiiya qaala famaata abii faqudima bayna yaday rajulayn aabbahay baa dhintay buu yidhi hishaam ibnu caamir marka laba nin oo kale ayaa lala as macnaa saddex baa qabriga la wada geliyey marka aabbahay baa iilka loogu horeysiiyey liannahu kaana aktarahum qur'aana xadiidka imaamu nasaa-i iyo tirmidiya baa wariyey nacam marka asalku waxa weeye qof walba qabri gooniya in lagu aaso haddaanay daruuro ama xaaja maasa aanay aanay keenin walihaada baa jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu canh yaعnaa bacda sitati ashhur lix bilood markii aabihii uu aasnaa ayuu qabrigii dib u qoday oo uu soo saaray sababtuna waxa ayd wuxu uhi nin kale ayaa lala aasay markaa naftaydu way ku xasili weyday inaanu aabbahay qabri gooniye helin ee isagiiyo nin kale qabri ay ku wada jireen walihaada buu soo saaray asalku waxa weeyaan addafnu fi lmaqbara in lagu aaso qofka xabaalaha لأنa أmra kana عalى hada fي cahdi النabiyi عalayhi الصalaaةu wasalaam arintu sidaasay ahayd waktigii rasuulka in qofka dhinto lagu aaso fi اlmaqaabir waxaa laga soo istinoodo laga soo reebay un rasuulka عaleyh afضل الصalaaةi والtasliim oo lagu aasay fi xujrati caaisha qolkii caaisha sababtuna waxay ahayd لأna الأnbiya yudfanuuna xayثu yuqbaduun ambiyada waxaa lagu aasaa halka nafta lagaga qabto cillo kalena waa sheegtay caaisha radia allahu canha oo waxa ay tidhi haddii marka aan laga baqahayn in qabriga rasuulka masaajid laga dhigto ay maxala salaa oo mowdica sujuudin la ubriza qabruhu walowlaa dalika la ubriza qabruh gayra anahu khushiya aw khashiya labadaba waa loo macneeya an yutakada masjida masjidana masaajid in laga dul dhiso uma jeedin caaisha waxay ujeeday mowdica salaatin meel salaada lagu gaar yeelo oo lala soo doonto waxaa kale oo laga soo reebayaa masaladaasi ashuhadaa fainahum yudfanuuna xayثu yusracuun waxaa shuhadadana lagu aasayaa halka lagu dilo ayaa qofka shahiidka lagu aasaya walihaada baa jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu uu tilmaamay in eedadii ay soo qaaday aabbihi markii uu ku shahiiday fii gaswati uxdin uxudin kadibna uu dhawaaqay naada munaadi rasuuli illaah waxaa dhawaaqay mid rasuulku uu diray wale waxa weeyaan soo celiya yacnaa almowta kadibna waxaa lagu aasay buu yidhi xayثu surica halkii lagu dilay baa lagu aasay buu yihi bahay marka asalku waa sidaa fawaa'id badan baana ku jirta in qofka lagu aaso fi lmaqaabir awala wuxuu helayaa ducaaء almuslimiin muslimiinta xabaalaha booqanaya iyo kuwa soo maraya iyo kuwa imanaya si ay qof ugu aasaan haddii kaleo qofka guri lagu dhex aasto waxay u badan tahay dee ducadaasi inuu ka qado ta kale imaamu axmed wuxuu ihi raximah llah sida ibnu qudaama muqniga uu ku soo raray dadka waxa weeyaan noolna taasaa u sahlan oo haddii dadka dhinto lagu aasa guryaha dhexdooda arrintaasi mashaqo iyo culays bay ku keenaysaa dadka nool hataa guriga laftiisii bay qiima ridaysaa hadday is yidhaahdaan kireeya iyo hadday is yidhaahdaan iibiya iyo arrimahaas oo dhami waxaa laga yaabaa inaanay suurto gelin maadaama guriguu yahay guri ee maqbaro ah xabaal ah oo cid ay ku aasan tahay dadka muslimiinta iyo kufaartu xabaalo kala duwan waa inay yeeshaan sidii xaalku ahaa fii cahdi الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam famara bimaqaabir اmuslimiin famara bimaqaabir اlmushrikiin saasay u kala socnaayeen xabaalaha mushrikiinta iyo kufaarta iyo xabaalaha muslimiinta marka waa inay kala duwanaadaan walihaada baa culimadu waxay ka hadlaan haddii ay dhimato gabadh nasraaniyadii oo u dhaxday nin muslima oo markaa xaamil ah ilmo yar caloosha ku sida xaggee baa lagu aasaya haddii iyadii la eego waa kaafirad xabaalaha muslimiinta in lagu aasa ma ah haddii ilmaha yar la eego ee caloosha ay ku sidana ilmaha yari de wuxuu xukumo yahay inuu muslim yahay wala alwaladu yatbacu khayra waalidayhi fi اddiin ilmuhu labadiisa waalid ka khayrka bimacnaa ka muslimkaabuu raacaya marka diinta waxa weeyaan laga hadlaayo marka ilmo muslima wuxuu xukumo yahay ilmahaasi inuu muslim yahay imaamu axmed wuxuu yihi raximah اllah hadday xaaladaas oo kale dhacdo waxaa lagu aasayaa fii makaanin bayna qubuuri اlmuslimiina wاlkufaar meelaan xabaalaha kufaartana aan ku jirin xabaalaha aan ka mid ahayn xabaalaha muslimiintana aan ka mid ahayn oo udhaxaysa labadan qof baa mid walba maslaxadiisa la xeerinaya oo la ilaalinaya waxaana dhabarkeeda xagga qiblada loo jeedinaya buuhi imaamu axmed marka qabriga la dhigo dhabarkeeda qiblada loo jeedinaya si ilmaha yare muslimkaa ee caloosheeda ku jiraa wejigiisu qiblada uu qaabilo ilmaha yari marka uurka uu ku jiro wejigiisu waxa uu ujeedaa xagga dhabarka gabadha xaamilka xagga dhabarkeeda ayuu ujeedaa saasuu yihi imaamu axmed raximah اllah godka markaa lagu aasayo qofka meyidka saad aragta sheekhu sifa ayuunbuu u sheegay fii xufrati tamnachu min asibaac wa min asuyuuli اlmuctaadana ku dar sida sheekha laftiisa kutubtiisa qaarkeed uu ku xusay wax markaa qiyaasa ama qadar adiladu ay sheegtay ma jirto sifadaasun baa laga eegaya walaa ba'sa wax dhibaatii kuma jirto bidarx qabaal jeex adarxu waa ashaqu lmustaqiim fii wasati اlqabri waa jeexaa toosan ee qabriga barhtankiisa la qodaayo kaasaa la yidhaahdaa addarx wallaxdu awlaa laakiin iil in loo duwo qofka ayaa taa ka mudan oo bimacnaa ka afdalsan oo ka fiican allaxduna waa ashaqu almaa'ilu ilaa axadi jaanibi اlqabr waa dilaacinta ama qodista qabriga labadiisa dhinac dhinac xagga qiblada iyo xagga kale midkood waxa weeyaan raacsan marka inagu aynu naqaano iilka labaduba waa jaa-iz ijmaac ba alimaamu nawowi kusoo naqliyey kitaabkiisa almajmuuc sharxu اlmuhadab labaduba inay banaan yihiin labaduba inay banaan yihiin ahlucilmigu waxay u deliishadaan xadiidu anas bnu malik radia allahu canhu waardaa twufiya الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam wbilmadinati rajulaan axaduhmaa yalxad wاlaakharu yudarix waxaa rasuulka ilaahay subxaana watacaala waafsaday iyadoo magaalada madiine laba nin ay joogaan oo xafaariinaya oo midkoodna qabaal jeex uu sameeyo midkoodna iil uu duwo faqaala aصaxaabatu nabcathu ilayhima nastakhiru اllaha wanabcathu ilayhima faayuhumaa sabqa nacam ilaahay baynu sida roon weydiisanaynu nawaafajiyo cid baynu u diraynaa fananduru ayuhumaa sabq waxaynu eegaynaa kooda soo horeeya fabucisa ilayhima fasabaqa aladii yalxadu labadii ninba cid baa loo dirayo waxaa soo dheereeyey kii iilka duwi jiray lihaada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iil baa loo duway lihaada buu lahaa sacd ibn abi waqaas markuu dardaarmayey alxidu liya laxda wanصibu labna calaya naصba iil ii duwa buu yihi manaa iilkaana laban weliba ku awda oo ciidda un ha ku shubina kama fucila birasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam sidii rasuulka lagu sameeyey marka xadiidkaasi wuxuu tusinaya jawaaز اlamreyn labaduba inay banaan yihiin laakiin wuxuu tusinayaa sidaa afdalka inay tahay iilka in la duwo lianna hada huwa aladii ikhtaarahu allahu subxaana wa tacaala linabiy waayo aaska noocaasa qofka in iil lagu aasaa waata ilaahay subxaana watacaala u doortay rasuulka waxaa kaloo inuu afdal yahay tusinaya xadiidka ay wariyeen asxaabu sunan alarbaca min xadiidi ibni cabaas qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam allaxdu lana washaqu ligayrina haddaan xadiidkaa kale aanu jiri lahayn xadiidkani waxaabuu tusin lahaaba inay muslimiintu la gaar yihiin un iilka oo qabaaljeexaanay shaqo ku lahayn laakiin xadiidkaa kalea tusiyey jawaaز alamreyn labaduba inay bannaan yihiin walihaada xadiidkan ibnu cabaas waxaa lagu xambaarayaa calىa tafdiili اlaxdi calى الshaq in iilku uu ka wanaagsan yahay nacam qabaaljeexa inuu ka wanaagsan yahay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala kitaabkiisa alum waxa uu ku sheegay annawowina uu soo naqliyey fi lmajmuuc iyadoo asalku yahay inuu iilku afdal yahay inay dhici karto an yacrida lilmafduuli maa yajcaluhu faadilan iilkii ka wanaagsanaa qabaaljeexista waxaa dhici karta inay la soo gudboonaato xaalad ka dhigta mid laga wanaagsan yahay oo imaamu shaafici wakadalika annawowi waxay egeen xaaladda dhulka ida kaanat اlardu salba faاlaxdu awlaa hadduu dhulku yahay dhul adag oo aan dumahayn in iil markaa loo duwo ayaa afdala waida kaanat اlardu rakwa fashaqu awlaa hadduu dhulku yahay dhul jilicsan oo haddii iil markaa la qodo laga baqaayo xabaashaasi inay dunto walow fi lmustaqbal mustaqbalkaba dumistaasa laga baqaye xaaladaas waxaa fadli badan markaa qabaal jeexa ayaa fadli badan wa yudkhalu waa la gelinayaa almeyit meydkii baa la gelinayaa min muahar اlqabr qabriga xaggiisa dambe muahar اlqabr waa waa xagga lugaha meydka xigta weeyi ayaa muahar اlqabri noqonaysa maaha xagga dhabarkiisa xigta marka iilka la dhigo xagga lugaha qabriga lugaha qabrigu waa xagga lugaha meydka xigta ayaa muahar qabri ah marka tusaale ahaan qabriga markuu sidaa u qodan yahay inaga tusaale ahaan qibladii waqooyi bay naga xigtaa sooma marka lugaha qabrigu dhinacee bay noqonayaan dhinaca waxay noqonayaan galbeed xigta jihat lgarb dhinaca xigta ayay noqonayaan xaggaasaa laga soo gelinayaa buui waxaa u daliila xadiidka abu daawuud uu warinayo min ariiqi abi isxaaq asabiici qaala awsa axaarif an yusaliya calayhi cabdullaahi bnu yaziid alkhaطmi waxa uu dardaarmay alxaarif inuu ku tukado cabdullaahi bnu yaziid alkhaطmi oo saxaabi ah taana waxaa laga qaadanaya qofku inuu si gaara u dardaarmi karo cidda ku tukanaysa iyo cidda iilka dhigaysa iyo cidda maydhaysa iyo fasallaa calayhi huma adkhalahu alqabra min qibali rijlayi alqabri wuu ku tukaday kadibna qabriguu geliyey isagoo xagga lugaha qabriga ka soo geliyey inaga xaggaasunbaa laga soo dhiibaa iilka dushiisaa laga soo dhiibaa hada mukhaalif lisunna wa qaala wuxuu yihi haadihi min asunna saxaabigaasi wuxuu yihi meydka in marka qabriga lagu ridayo ama lagu dhaadhicinayo laga soo dhiibo dhinaca lugaha xigta xagga marka iilka la dhigo lugihiisu ay xigaan dhinaca xigta in laga soo geliyaa sunnada ayay ka mid tahay wa yuudacu waa la dhigaya marka waxaa kaloo sunno ah marka qabriga lagu dhaadhicinayo kuwa ku dhaadhicinaya inay yidhaahdaan bismi illaahi wa calaa sunnati rasuuli illaah abu daawuud iyo tirmidiya baa wariyey ibnu cumar wuxuu yihi ana nabiya kana ida wadaca almeyta fi lqabri qaal bismi illaahi wa calaa sunnati rasuuli illah riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi wa calaa milati rasuuli illah waana isku macno wa sunatu rasuuli illah ariiqatuhu baa looga jeedaa milatu rasuuli illaahina waa diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu usoo dhiibay wa hiya ariiqatuhu marka hadalka ayaa odhanaya innaga dadkao dhan baa laga yaaba inay iska akhriyaan xataa kuwan qabriga dul taagan maya kuwa markaa ku raaridaya iilka qofka waxa weeyaan gelinaya ayaa hadalkaa odhanaya wa yuudacu waa la dhigayaa calaa janbihi alayman dhinaca midig baa loo dhigayaa meydka mustaqbilan iyadoo wejigiisu u jeedo xagga qiblada taana ijmaac bay kusoo naqliyeen culimo fara badani sidaasaanay arintu ahayd bay yidhahdeen laga bilaabo mundu cahdi الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ilaa yowmina hada in qofka meyidkaa loo jeediyo xagga waxa weeyaan qiblada waxaana loo deliishan karaa xadiiثu albara ibnu caazib oo rasuulku calayh afضal الsalaatu watasliim uu inagu baray aadaabu nowm oo ay ka mid ahayd dhinaca midig in loo seexdo oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu tilmaamay qofka isagoo xaaladdaa ku jira dhintaa anahu maata calى اlfiطra wayustaxabu marka qadiyadda ku saabsan kafanta ma la furfuraya mise lama furfurayo oo xadhkii tusaale ahaan kafanta dusha lagaga xidhay ma laga furfurayaa mise waa lagu deynayaa xadiid marfuuca oo saxiixi kuma soo aroorin laakiin saxaabada qaarkood ba arrintaasi ay ka soo aroortay fain fucila dalika falaa ba's wain turika falaa xaraj haddii sidaa la yeelo dhib ma leh haddii laga tagana dembi ma aha dhabankiisa ciidda ma loo banaynaya mise isagoo madaxiisu siduu u duuban yahay ayaa la aasaya xadiidka markaa ibnu cabaas ee bukhaariya muslim ba ay wariyeen wuxuu tilmaamayaa haddii qofku uu xaaj yahay qof muxrima xaaladda uu ku dhinto inaan madaxiisa aan la daboolahayne la banaynayo oo rasuulku ninkii hasha ka dhacay carafa ku dhintay wuxuu yidhi walaa tukhamiruu ra'sahu mafhuumka xadiidkaa laga qaadanaya wuxuu yahay meydka kale aan muxrimka aan ahayn iyadoo madaxiisa uu daboolan yahay in la aasayo marka dhabanka in loo baneeyo cumar ibnu khadaab baa laga soo wariyey walaa aclamu ana lidalika sanada kutubta fiqigaa lagu sheegaa in cumar ibnu khadaab uu yihi dhabankayga ciidda u baneeya laakiin wax sanad oo saxiixo asarkaasi uu leeyahy kolley baa arag waxaana uu leeyahy sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin xataa haddii arrintaasi cumar ay ka ansaxdo laga qaadan maayo inay tahay sunna mutabaca in dhabanka meydka loo baneeyo ciidda waayo cumar muu odhan qofka dhinto sidaa ku sameeya ee isagunbaa si gaara markaa u dardaarmay in dhabankiisa ciidda loo baneeyo wainama facala dalika radia allahu canhu tawaaducan waxaanu sidaa u sameeyey cumar ibnu khadaab tawaad tawaaducan tawaaduc buu muujinayey kibirka inuu ka fog yahay laakiin sunna mutabaca maaha oo markaa lama odhanayo wa waa sunne meyd kasta in sidaa lagu sameeyaa wayustaxabu waxaa la suneeyey xafwu turaabi ciidda in lagu xantoobiyo bimacnaa xantoobooyin ciida lagu shubo min kulli man taasoo ka dhacaysa mid kasta oo xadara aaska yimi halaatha xafayaatin saddex markaa xantooba inuu mid waliba u ku shubo ayaa la suneeyey xadiidu abu hureyra u daliila ana rasuula اlahi sala calى janaazati uma ataa qabra اlmeyit faxaha calayhi min qibali ra'sihi halaathan markaa ugu yaraan saddex xantooba oo ciida ku shub waxa weeyaan qabriga yanaa qofka ka badan ku shuba ee dee majarafadaba inta uu qaato kuwa ciidda ku rogaaya ka mid noqdaana macnaa sunnadani waa u xaasishay weyaan macnaheedu facala sunnata wa ziyaada walaa yurfacu alqabru qabriga lama kor yeelayo ziyaadatan calaa shibrin taako in ka ziyaadsan qabriga kor loo qaadi maayo wa hada ma fucila biqabri nabiyi calayhi salaatu wasalaam waa sidii lagu sameeyey qabriga rasuulka oo qabriga rasuulka manaa qadra shibrin taaka in leeg hagga dhararka sare ama joogga sare ayay saxaabadu kor ay u qaadeen waana diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam an yuzaada cala alqabr ciiddii laga soo qoday in macnaa ziyaado lagu daro waxaa la rabaa in an yatamayaza alqabru can alard almuhim qabrigu waa inuu dhulka uu ka soocmo laakiin inuu taagmo oo aada loo saraysiiyo ma aha waayo waxaa muslim uu wariyey min xadiidi abi hayaaj اlasadi qaala qaala lii caliy bn abi aalib alaa abacaثuka calى ma bacahanii calayhi rasuulu اllah anlaa tadaca timhaala ila طamastah walaa qabra mushrifa ila sawaytah manaa cali bin abi aalib wuxuu ku yihi abu hayaaj اlasadi oo taabiciya maku faraa wixii rasuulku ii faray manaa rasuulku wuxuu ii faray sawir kasta inaan baabi'iyo almaqsuudu bاtimhaal huna ana waa الsuura suurada markaa la baabiinaya ee la tirtiraya waa jamiic الsuwar almujasama وإida kaanat raqma عalى hawbi aw kaanat عalى jidaari aw الsuwar alfotografiya waxaa waajiba in la itlaafiyo la baabi'iyo waxaa taasina ay tusinaysaa taxriimu iqtinaaءi الsuwar sawirada in la dhaqdaa inay xaaraan tahay waxaa markaa laga soo reebayaa un suurada ay keentay asuura alatii iqtadadha adaruura suurada ay keentay daruuradu aw ilxaaja amaba si ay keentay xaajadu suwarka maanta la isticmaalo ama ha noqoto mid baasaboor lagu dhejinayo ama taysaro bitaaqa shaksiya ama ha noqoto ta lagu dhejinayo liisamada kale liisanka wadista baabuurta ruksatu qiyaadati sayaaraat ama ha noqoto sawirada lagu dalbanayo fiisayaasha ama cilmi addunyaha loo safrayo ama cilmi diineed ama tijaariya ganacsi ha loo safrayo ama caafimaad ha loo safrayo haadihi kulaha laa tasilu ilaa xaddi daruura manaa sawiradaasi ma aha miday daruuro ay keensatay waa laga maarmi karaa walow nuqsaani iyo mashaqa ha ka ratibanto deynteydii waxa keensade waa maxay waxa keensade waa alxaaja oo culimadu waxay dhaha alxaajatu almaasa tunazalu manzilata daruura hadi waa qaacida min alqawaacid alfiqhiya xaajada daran waxaa la dejinayaa halka daruurada waxay la xukum noqonaysaa daruuraday la xukum noqonaysaa wa hunaaka qaacidaة أkhrى laha shawaahid fi الshariica اlislaamiya qaacidadaasi oo ah maa xurima lidaatihi laa tubiixuhu ila اdaruura aw laa tuxilhu ila اdaruura shayga daatadiisa loo xaaraantimeeyey sida meytadii iyo laxmu اlkhinziir iyo wanaxwu dalika daruurun baa xalaalaysa ida kaana shayu muxarama lidaatihi wma xurima ligayrihi axalathu alxaajaةu duna daruura shaygu haddii muxaram ligayrihi macnaa dhibaato ka dhalanaysa awgeed baa loo xaaraantimeeyey waxaa banaysa xaajada iyadoo daruuraba aanay jirin tubiixuhu alxaajaةu duna daruura hadi waa qaacida muhima waqad qararaha alculama sheikh اislaam ibnu taymiya wakadalika ibn اlqayim fi zaad اlmicaad في غyr min kuتubi شheekh mحamed بن صالح العuthaymin wa man qablahu min الأئmة qaacidadaasi shawaahid baanay ku leedahay fi الشharيicة shawaahiddeeda waxaa ka mida الnaظru ilى الmarأaة الأjنabiية soo xaaraan maaha ilahi subحaanaه wa taعalى muxuu yihi وqل lilmؤminiina yغضuu min abصاarih manaa inuu uqastiyo ninku gabadh aan zawje iyo maxram toona ahayn inuu eegaa wa xaaraan hada muxaramu ligayrihi waayo waa dariica ila zina sooma arrintaasi wasaaisha ama asbaabta zinaday ka midta waa muxaram ligayri cinda alxaaja waa la baneeyey ninku hadduu doono gabadh inuu guursado inuu iska eego dee shareecadaa banaysay ma daruuraa gabadhaad guursanaysa inaad iska eegto miyaad dhimanaysaa adoon arag haddaad guursato mise gacmaha kaa go-ayo mise luga mise waad indhabeeleysa la waa xaajawn eegistu haddana shareecadu waa taa banaysay waxaa la mida waxaa loo yaqaano baycu lcaraaya baycu lcaraaya macnaheedu waa baycu tamri birutab in timir timirowday iyo rutab laysku bedelo oo mid mid midba kale lagu iibiyo waa riba leannu tasaawigii baa maqan oo tan rutabka ay hadhow toole markay timirowdo way nuqsaamaysa walihaada ba xadiida saxiixeyn ku jirta ay tilmaantay inay xaaraan tahy haddana cinda alxaaja waa la baneeyey oo baycu lcaraaya macnaheedu waa maxay ninkani timir buu haystaa gaaja ma hayso laakiin muxuu u baahan yahay rutab yatafakahu biha huwa wa ahluhu wa awlaadu rutab buu rabaa faakihahaan uu isticmaalo isaga iyo waxa weeyaan caruurtiisa iyo nacam iyo reerkiisu marka waa loo baneeyey inuu timirtaa u haysto rutab uu ku bedesho lakin fi xuduud mucayana oo khamsata awsuq wixii ka yar waa la isku waafaqsanya khamsada laftooda waa waa la isku khilaafee iyo inaanu waxa shuruudda ka mida inaanu lacag haysan oo rutabtaa uu kusoo iibsado macnaa si kale aanu ku helayn ilaa beyca noocaasa mooyaane calaa kulli xaal shuruud bay leedahay inuu u iibsanayo lilakli ee aanu u iibsanayn tusaale ahaan lilbeyc inuu ka baayac mushtaro kale waxaan uga jeedaa un tusaalaha macnaa beyca muxaramka ah ligayrihi waayo ribu wasiilo u noqonaya waa muxaram ligayrihi waxay shareecadu banaysay cinda alxaaja waxaa la mida saas oo kale safaru almara bigayri maxram isaguna waxa weeyaan waa xaaraan oo ma banaana laakiin gabadhii hadday doonto inay ka hijirooto min bilaad alkufr maxram markaa raacan aanay haysan waa loo baneeyey oo waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay dhacday calaa kulli xaal qaacidadaasi amhilo iyo tusaalayaal fara badan bay leedahay waxaan uga jeeday markaa qadiyadda ku saabsan sawirka ku saabsan laa tadaca timhaala ilaa tamastahu ayaa hadalkaa dheerina gelisay waxay culimadu yidhaahdeen sawirka culimada xaaraantimeyneysa anwaacdiis oo dhan isku daro inamaa yubaaxu cinda adaruurati aw ilxaaja waxaan hadalkaa ugu celcelinayaa in badan oo dalabatulcilmiga kamid aan masalada aan fahmin oo sawirka odhanaya un cinda daruura ayuunbuu banaanyey camaliyanna aada arkaysaa iyadoo daruura aanay jirin iyagoo sawirkii xalaashanaya markuu dugsiga sare gelayo ama jaamacad gelayo ama uu u safraayo safar tijaariya ilaa dubay masalan ama safar lialab alcilmi ila alyaman uu ugu safrayo sawir buu gelaya dee daruurana ma jirto marka camalkiisii iyo taqriirkiisii cilmiga ahaaba xataa iskhilaafsan iyadoo daruura aanay jirin buu yastabiixu suura laakiin nadariyan buu odhanaya cinda daruura ayuunbuu sawirku waxa weeyaan uu banaan yahay marka ahlucilmigu saasay tasriixiyeen sheekh alalbani raximah اllahu tacaala waxa uu leeyahay markii tilfaaska la weydiiyey xukmu waa xukmu suura in qof sheekhi tvga uu ka soo baxo darsi diiniya uu ka jeediyo wuxuu odhanaya xukmu waa xukmu suura inamaa yubaaxu cinda adaruurati aw ilxaaja marka daruura ay keento ama ay xaaja keento ayuu banaanyay xaajaduna waxay noqon kartaa xaaja dunyawiya oo nin baa maanta marka uu safrayo ganacsi u safrayo ama iskuul uu saynis iyo xisaab ka dhiganayo marka uu isqorayo sawir buu gelaya cala uul victoriau tegaya afar buu isku soo dhufanaya haddii uu arko axad adducaat oo tusaale ahaan dersi ka jeedinaya tilfaaska dersi diiniyana wuxuu odhanayaa waa waa munxarif faasiqa wey lanno istibaaxa suura oo t tan adigu aad nuuradiin secondary aad isu sawiraysa maxay ahayd iyo jaamacadda hargeysa iyo sawirka xaaraanta mian maxaad ku banaystay xaaja sooma alaysa hadi xaaja waxa weeyaan diiniya walihaada ba sheekh ibnu baaz raximah اllahu tacaala fataawadiisa mawaadic badan oo kamida waxa uu tilmaamay in ay mashaayikhdu inay tvga dersi ay ka jeediyaan meelaha qaarkood inay waajib tahay buu sheegay meelaha qaarkood min anfaci wasaa'il dacwa inay tahay buu sheegay casrigan aynu ku jirno haddii dadkii ka jeedin lahaa dersi tafsiira ama muxaadaro ama xadiid ama wacdi wa irshaad ay ka baxaan wuxuu dha ahlu sharki baa looga tegaya hada biduuni shak haddii iminka tvga hargeysa inta wacdiga iyo tafsiirka iyo inta ka socota ay iskaga tagaan wadaadadu ay idhaahdaan anagu sawirkaanu ka cararaynaa sawirkaa xaajada diiniga ay keentay dee heesunbuu isugu baxayaa un soo maaha in mafaasidda la taqliiliyo la yareeyaana waxaay ka mid tahay min maqaasid ashariica waa dhici kartaa qofku isagu inuu ku qanco in xaaladan sawirkani aanu banaanayn maxaad ugu qanacday qofka la odhan maayo isagoo cumuum alaxaadiid daliishanaya laakiin ta baadilkaah waxa ay tahay inxiraafka ah inxiraaf ta inxiraafka ah can manhaji salaf waa in masaaishaasoo kale laga dhigo usuul yanaa yubadacu الnaasu biha usuul dadka lagu tabdiicinayo oo sunada lagaga saarayo oo hajri laga ratibayo in qofkii laga hijiroodo xayiraad la saaro iyo taxdiir laga digaayo tusaala ahaan duruustii iyo waxa weeyaan muxaadaraadkii ta muhimkiina waxay tahay dadka sidaas sameynaya ay tahay inay dib ugu noqdaan manaa ficilka iyagu ay sameynayaan manaa bacd ducaat tusaale ahaan masalada tilfaaska oo mararka qaarkood xaaja ay keento manaa dars ama muxaadara aan ka jeedino cinda alaxyaan id iqtadat ilxaajatu dalik anuu aragnay inay aada muhim u tahay xaaladaas oo kale ayaa waxay yidhaahdeen waa suura ee sawirku waa xaaraana limaada tadhar markaasa waxaan ku hi antum cindama tusaafiruuna ila buldan اlأkhra min ajli dacwa limaada tusawiruuna anfusakum markaad wadamo kale u safraysaan sawir la-aan ma safri kartid maxaad maxaad isu sawiraysaa qaala min ajli dacwa wa ana inama adhabu ila tilfas min ajli dacwa khalaas fanqaطca alkalaam waayahay walaa qabra mushrifan ila sawayta qabri waxa weeyaan qabriyada kale ka murbaxay oo ka dhex muuqda haddaad aragtana manaa qabriyada kale lasin weeyaan macno manaa tajib taswiyatuhu maca baaqi اqubuur wa ziyaaratu booqashada lilmowta dadka dhintay la booqdo xabaalahoodana mashruucatun mid mashruuca weeyi xadiidu bureyda ayaa u daliila qaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha imaamu muslim ayaa wariyey wakadalika rasuulku calayh afضal الsalaatu watasliim ista'dana rabahu fi an yazuura qabra umihi faudina lahu fi dalik waاsta'dana fi an yastakfira laha falam yu'dan lahu fi dalika wuxuu iyadan ilaahay weydiistay qabriga hooyadii inuu booqdo taa waa loo ogolaaday inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo taa waa loo diiday nacam ziyaarat اlqubuur markaa ujeedada laga leeyahay waa qofkan zaa'irka inuu ku intifaaco oo arrintaasi uu ka dheefo riqatu qalbi inuu qalbigiisa uu jilco fainahaa turiqu اlqalba watudmicu اlcayn ee xadiidka bureyde riwaayaadkiisa khaariju muslima qaarkood ku soo arooray booqashada xabaaluhu qalbigay jilcisaa indhahana way ka ilmaysiisaa sidaasoo kale qofku inuu ku waantoobo oo geerida uu ku xusuusto sida rasuulku uhi fainaha tudakiru اlmowt fii xadiidi bureyda geerida ayay dad qofka booqda ay xusuusinaysaa wakadalika liyantafica bidalika اlmeyit su arrintaa ugu intifaaco qofka meyidka ah qofkii meyidka ahaa dee dadka xabaalaha booqday way u ducaynayaan wayantaficu biducaaih ducadoodana uu ku intifaacaya laakiin ziyaaratu alqubuur shuruud bay leedahay awala shardigu inuu noqdo waxaan ujeeda ujeedadu inay noqoto baa shardiga atadakur waducaa lilmeyit ujeedada loo booqana waa inay taa noqoto in qofkani uu ku waantoobo oo geerida uu ku xusuusto zaa'irka ah sidaasoo kale qofka meyidkaana loo duceeyo hadday ujeedadu noqoto ducaa almeyit walistigaasatu bihi qofka meyidka in la baryo oo isaga wax la weydiisto fa haadihi ziyaaratu shirkiya taasi waa booqasho shirkiya weeye waayo ducaau lamwaat walistigaasatu bihim waa shirkun dadka dhintay in la baryo oo iyaga wax la weydiistaa waa shirki qofka uu ku gaaloobay milada u kaga baxayo haddii sababta loo booqanaya ay tahay taxari اlcibaadati cinda alqubuur in cibaadada qubuurta lala eeganayo manaa oo qofkan uu ictiqaadsan yahi o aaminsan yahay ana alcibaadata cindaha afضal wa aqrab lilijaaba inay cibaadada xabaala agtooda lagu sameeyaa fadli badan tahay xagga ijaabadana ay u dhowdahay fahadihi ziyaaraة bidciya waayo ujeedada noocaasa rasuulku alayh الsalaatu wasalaam xabaalaha uma booqan in loo booqdana ma sharciyeyn waxaa shuruudda ka mida cadamu shadi الrixaali ilayha waa inaan xabaalaha booqashadooda aan loo safrin xadiidka waxaa u daliila bukhaariyo muslim ba ay wariyeen oo rasuulku uhi laa tushadu الrixaal ila ilى halaaثati masaajida saxaabaduna sidaynu tilmaanay sida abu basra alkhifaari oo saxaabada xadiidka warireysa ka mida xadiidka cumuumkiisa ay ku xambaareen oo mowdic ama makaan yutaqarab ilى اllahi bاdihaabi ilayh meel tegisteeda ilaahay loogu dhowaanayo oo safar loo geli karaa ma jirto ilaa saddexdaa masjid mooyaane waxaa markaa ka mid a aadaabta ziyaaraة اlqubuur ay leedahay in la iska ilaaliyo hadalka xun ka shirkiga iyo ka bidcada iyo hadalka laqwiga iyo hadalka macsiyada intuu waa soo gudagelaya qofku xaalata khushuuc waa inuu galo marka xabaalaha uu booqdo waayo imaamu nasaa-i wuxuu wariyey inuu rasuulku yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha walaa taquluu hujra wاlhujru huwa alqowl اbaaطil waa qowlka baailka ilahay sharcigiisa khilaafsan ayaa hujr waxa weeyaan la dhahdaa bidami lha markaa taana waa in la iska ilaaliyo in qubuurta lagu fadhiista iyo in lagu dul socda iyo in salaadii lala qaabilo iyo in kaba lala dhex mara iyo kullu hada isagana lama ogola marka xabaalaha waxa weeyaan la booqdo sheekhu markuu uhi wa ziyaaratu lilmowta mashruuca rag iyo dumarkii muu kala saarin waana sida saxiixa ah in rag iyo dumarku arrintan ay ka siman yihiin waayo cumuumka xadiidka waa soo gudagelaya labaduba nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha rag iyo dumarkaba rasuulku waa la hadla ta kale cilada ama sababta loo sharciyeeyey ziyaaratu lqubuur oo ah waxa weeyaan in mowdka iyo aakhiro lagu xusuusto rag iyo dumarkuba waa wadaagaan fainaha tudakiru alaakhira fainaha turiqu اlqalba wa tudmicu اlcayn waxaa kaloo tusinaya xadiidu caaisha fi saxiixi muslim inay rasuulka ku tihi kayfa aqulu lahum ay liahli اlqubuur xabaalaha markaan booqdo maxaan idhaahdaa ya rasuula allah qaala qulii asalaamu calى ahli diyaari min almuminiin wاlmuslimiin yarxamu اllah اlmustaqdimiina mina wاlmustakhiriin waina in sha allahu bikum laaxiquun in waxa weeyaan fasaxa rasuulku uu fasaxay ziyaaraة اlqubuur ragga iyo dumarku markii hore nahyiga inay ku wada jireen marka dambana fasixitaanka inay inuu shamlisanayo rag iyo dumarkuba ay soo hoosgelayaan caaisha radia allahu canha saasay tilmaamtay xadiid cabdillahi bn abi muleyka ana caaisha aqbalat data ywmi min almaqaabir faqultu laha ya uma almuuminiina min ayna aqbalti qalat min qabri akhi cabdiraxman bn abi bakr faqultu alaysa kana rasuulu llahi naha can ziyaarati اlqubur waxaa miyaanu rasuulku nahyin ziyaarati اlqubuur qaalat nacam kana naha uma amara biziyaaratiha marka amarkaa dambe fazuuruhaa inuu yahay caamun fii xaqi الrijaali wالnisa saasay fahamtay caaisha radia allahu canha ama xadiidka lacana ana rasuula اllahi lacana zawaaraati اlqubuur xadiidu abi hurayra riwaayaddaa markaa siqatu mubaalagada ku timi ayaa ansaxday riwaayadda zaa'iraat may ansaxin waxaanay taa culimadu ay ku qaadeen annisa allawaati yuksirna min ziyaarati اlqubuur dumarka farabadiya booqashada xabaalaha iyo inay makruuh tahay dumarku inay inay farabadiyaan ama waxaaba la odhan karaa nahyigaa hore ee nahaytukum can ziyaarati اlqubuur ayuunbaa kan uu la mid yahay sida nahaytukum can ziyaarati اlqubuur loo nasakhay oo fazuuruuha loogu nasakhay ayaa xadiidkan abu hureyrena fazuuruuhadaasi ay nasakday sidaa ay tihi caaisha radia allahu canha wa ardaa markii masaladaasi la weydiiyey xanaabilada markaa masalada aada u diida oo kutubtooda fiqiga waxaa ku qarara inay xaaraan tahay dumarku xabaalaha inay booqdaan laakiin aimada kale waxay ku tageen inay tahay arrintaasi mashruuc fii xaqi الrijaali wالnisaa waana sida sheikh اlalbani baxhi qayima uu ku sheegay uu ku leeyay kitaabkiisa axkaamu اljanaa'iz oo uu kaga jawaabay adilada uu deliishaday sheekh bakr abu zayd raximah اllah kitaabka la haha ziyaaraة الnisa lilmaqaabir oo isagu wuxuu ku tegay inay xaaraan tahay jaryan calى اmadhab اlxambali adilada uu kitaabkiisa ku soo arooriyey waxaa ka jawaabay alcalaamaة اlalbani kitaabkiisa la idhaahdo axkaamu اljanaa-is laakiin dumarku marka ay xabaalaha booqanayaan waa inay awalan idan iyo ogolaansho gabadhu ninkeeda ay ka haysato dee arrintani waxay keensanaysaa inay gurigii ay ka baxdo ta kale waa an tu'mana minha wa calayha alfitna inay cid fitnayso ama iyadaba la fitneeyo waa in looga aamin noqdo diinteeda iyo jirkeeda ama nafteeda waa in aamin loo yahay fitno looga aamin yahay waa inay saas oo kale aadaabtii dumarka lagu waajibiyey marka ay baxayaan waa in laga helo waa inay xidhan tahay jilbaabkii sharciga ahaa isla markaana waxa weeyaan ay ka fogaato iibka bianwaacihi aiib walbukuur dhammaantiiba waa inay ay ka fogaato tabarujkana waa inay iska ilaaliso iyo idhaaru ziina iyo tabaruj fi lmishya qaabkay u soconayso waa inaanu tabaruj aanu gelin wakadalika atabaruj bilkalaam tabarujku hadalkana waa galaa walaa takdacna bilqowl fayamaca aladi fii qalbihi marad ilahay mar kale wuxu uhi waqulna qowla macruufa wayaqif waa istaagaya azaa'iru ka xabaalaha booqday mustaqbilan lilqibla isagoo xagga qiblada ujeesanaya yaana waa markuu ducaynaya wey ee dadkaa dhintay ee xabaalaha ay ku hasayn uu soo booqday waxa weeyaan uu u ducaynayo rasuulkuna caleyh afdal asalaatu watasliim sida xadiidu baraa ibni caazib ku sugan markii qabrigeedu iyadoo weli aan la dhamayn uu yimi ee dadka uu ku dul wacdiyayey fajalasa anabiyu mustaqbila alqibla wajalasnaa macahu sideedabana ducada in qiblada loola jeesto yani istiqbaalu alqibla liducaa axaadiis fara badan ayaa ku soo aroortay oo markaa in ducada qabriga loola jeesto ma ah si aan loo malayn inuu qofkani qabriga qofka ku jira uu bariyo waxan wuxuu weydiisanayo wayaxrumu waxaa xaaraana itikhaadu lqubuur xabaalihii in laga dhigto masaajida rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa nahiyey waxaana uu tilmaamay inay tahay sababta loo nacdalay alyahuud wanasaara lacana allahu alyahuud wanasaara waayo itakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajida rasuulku calayhi salaatu wasalaam alaa inii anhaakum can dalik falaa tatakiduu lqubuura masaajida intaba waa yidhi waan idiin diidaya arrintaa ay sameeyeen waa idinka nahiyaya waar hooyay qubuurta masaajid ha ka dhiganina ma ma haddaba ma macnaa itikhaadu lqubuuri masaajid maxaa looga jeedaa masaajid ama qabrigiiba masaajid laga dhigtay macnaheedu waa maxay ha ka dhiganina marka la leeyay maxaa looga jeedaa waxay culimadu yidhaahdeen sida ibnu xajar ilhaytami kitaabkiisa zawaajirta kabaa'irta uu ka qoray uu ku sheegay faqiiha shaaficiga ibnu xajar ilhaytami wakadalika sheikhu اlalbani wadakara adilata dalika fi kitaabihi taxdiiru saajid min itikhaadi اlqubuuri masaajid kitaab masalada sheekh uu ka qoray oo aada u qiimo badan taxdiir asaajid min itikhaadi اlqubuuri masaajid waana awalu kitaab alafahu alcalaamaة اlalbani kitaabkii u horreeyey uu alifay sheikhu اlalbani raximah اllahu tacaala haddana cilmiga ka buuxa waad yaabaysa itikhaad اlqubuuri masaajid lahu halaaثaةu macaani qabri masjid ka dhigashadu saddex macnay leedahay macnaha koowaad waa asalaatu calayha in laguba dul tukadaba oo inta la simo tusaale ahaan qabrigii laba dul istaago oo lagu dul tukadaba hada laa yajuus ma banaana macnaha labaad wuxuu noqonayaa asalaatu ilayh in salaadii loola jeesto oo bimacnaa loo jirsado qabrigii masaafo qofka ku arkaa uu odhanaya curfan qofkani xagga qabrigu uu tukanaya in salaada qabriga ama qubuurta loola jeestana rasuulku waa nahiyey walaa tusaluu ilayha saa muslim warinayo xagga xabaalaha salaada hawla jeesanina markaa shareecadu masaafo ma xadidin lakiin curfiga ayaa loo celinaya qofka qofkaa arkaa hadduu odrhanayo haada yusalii ila alqubuur manaa mid nahyigaa ku dhacay buu noqonaya haddii kalena nahyigaa mid ku dhacay noqon maayo tusaalahaan imika qubuur baa inaga xigta xaggaa qiblada sooma way inaga fog tahay magaaladaasoo dhan baa inoo dhexaysa qofka masaajidkan ku tukanaya dee qofna odhan maayo xaggii xabaaluhu ujeesta iyadoo jihaadii aba jihadaana ay xabaale ka xigaan jihada qiblada laakiin marka qofka arkaa uu odhanayo war qofkani muxuu ahaa xaggii xabaalaha salaada ula jeestay ama odhanayo qofkani salaadiisii xabaaluhu ula jeestay markaasuu noqonaya nahyigan mid soo gala macnaha saddexaad wuxuu noqonaya binaa almasaajid cala alqubuur in masaajid ba laga dul dhiso qabrigii waxa weya laga dul dhiso oo haddii markaa qabrigu uu dembeeyeyna waa in qabriga la saaro haddii masaajidka uu dembeeyena masaajidka waa in la dubiye weeye wadaadada qaarkood baa idaacadaha ka yidhi masaajidkaa la eegayaa o haddii masaajid qiimo badan inagu taagan uu yahay qabrigaa la saaraya haddii kalena waxa weeyaan qabriga lama saarayo masaajidkaa la duminaya la qiimo lama eegayo waxaa la eegaya alasbaq keebaa meeshan usoo horeeyey masaajidkaa usoo horeeyey mise qabrigaa usoo horeeyey marka itikhaadu lqubuuri masaajid sababta loo diiday waxay tahay waa saddan lidariicati shirk waa dariicada ama wadada shirkiga loo maro ayaa la xidhaya oo in qabrigii la dhiso ama qubuurta kale laga saraysiiyo iyo in waxa weya masaajid laga dul dhisaa waxay sabab unoqonaysa dadka qaarkood inay ku fitnoobaan fitnada shirkiguna waxay ka bilaabantay fitna aliftitaam bilqubuuri aliftitaam bisuwar fitnatu taswiir iyo fitnatu albinaa cala alqubuur wazakrafatuha in la qurxiyaana waa xaaraan oo rasuulku se uu leeya jaabir naha rasuullah an yujasas alqabr waan yuqcada caleyh waan yubna caleyh rasuulku waa naahiyey qabriga in la nuuradeeyo waxaa kaloo nahiyey in lagu dul fadhiisto waxaa kaloo nahiyey in la dhiso nebi maxamed baa xaaraantimeeyey wa tasriijuha in la iftiimiyo oo bimacnaa faynuus ama tiriig ama laydh intaa kasii weynba qabrigii laga shido oo rasuulku alayh الsalatu salaam cidda sidaa yeesho waa nacdalay almutakidiina calayha almasaajida wاsuraj waayo arrintaasi waxay sabab u noqonaysaa an yabrusa alqabru calى gayri min اlqubuur in xabaalaha kale uu ka soocmo waxaana taasi sababa unoqonaysaa in saaxibulqabriga lagu fitnoobo oo arrintaasi markaa dariica iyo wasiila ay unoqoto shirka ay unoqoto haddii xabaalaha dee qof lagu aasayo oo tasriijka ama shiditaanka leyrhkaa sababta keenta ay tahay dee in qabrigaa lagu arko taas iyadu dhibaato male bal facala dalika rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam wadafana rasuulu اllahi rajula fii leyli waasraja calى qabrihi aw fii qabrihi marka haddii dee qabriga laqodii lagu iftiinsanayo taasi dhibaato ma leh lakin waxaa laga hadlayaa in qabrigiisa dee qubuurta qaarkoodba lagu sameeyo leyrh laga dul shido iyadoo la iftiiminayo wahada laa yanfacu lmeyit caqli dara wey qofka meyidkaa taas waa khasaare xoolahaas qofka meyidkaa taas waxba u tari mayso oo camalkiisaa qabriga u iftiiminaya in loo iftiimiyo sabab u noqonaya ama qabriga in lagu madoobeeyo sabab u noqonaya waxaan dusha laga shidaya iyo waxaan dusha laga dhisaya iyo harkan iyo waxaan o dham anfici maayo walihada waa kii lahaa cabdillaahi bn cabaas inzichu ya ghulaam fainamaa yudiluha camalu markuu arkay nin adoon ahoo qabri taandho laga dul dhisay ilaalinaya waar ka saar buu yihi oo bimacnaa taandhadan meesha ka qaad qofkan camalkiisa ayuunbaa ayuunbaa u hadhaynaya waxaan u hadhayn maayaan marka maalkaasi waa maal lagu israafo la khasaariye wey walihaada haddii qof uu waqfiyo waquud ama shidaal a qabriga hebel ha loo shido waqfigaasi ansixi maayo sida ahlucilmigu ay tasriixiyeen hadduu ku nadrana nadarkaasi waa nadru macsiya oo in la oofiyaa ma banaana mana ansaxayo nadarkaasi waalqucuudu calayha in lagu fadhiisto xabaalaha ayaa xaaraana oo rasuulku wuxuu uhi laan yajlisa axadukum calaa jamratin fatuxriqa hiyaabah fataklusa ilaa jildihi khayru lahu min an yajlisa calaa qabrin saasaa loo adkeeyey waayo qofka waxa weeyaan meyidkaahi xurma ayuu leeyahay dhibaatadana waa dareemaya sida ka nooli u dareemayo walihaada baa rasuulku uhi sida abu daawuud warinayo kasru cadmi اlmeyit ka kasrihi xayan jebinta lafta meyidka la jebiyaa waxay la mid tahay isagoo nool jebinta la jebiyo ana almeyit yata'alam wayashcur bidalik waa damqanaya oo arrintaa waa dareemaya wamaa lijurxin bimeyitin iilaamu hadalkaasi sax maaha sharciga ma waafaqsana manaa nabar meyd ku yaala xanuun male sax maaha bal xanuun waa leeyi kasru cadmi اlmeyit ka kasrihi xaya ayuu uhi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam walihaada qofka meyidkaa waa in loo turo weeyi in lagu dul fadhiisto qabrigiisii ama lagu dul joogsado waa in la iska ilaaliya arrintaana dadkeenu aad bay u sahashadaan gaar ahaan marka qof xabaalaha lagu aasayo xabaalahan kale waxba lagama soo qaado dad baa iskaga dul fadhiista dad fara badan baa kabaha la dhex mara rasuulkuna markuu arkay ninkii kabaha la dhex marayey wuxuu sheegay inuu dhibay dadkii xabaalaha ku jiray yaa saaxiba sibtiyeyn ikhlac naclayka faqad aadayta bixi kabaha buu i waad dhibtay dadkii xabaalaha ku jiray marka almeyt yataada bidalik haddii in xabaalihii kaba lala dhex maro arrintaasi ay dhibayso dadka amwaadii xabaalaha ku aasan in lagu dul fadhiisto ama lagu dul istaago ama waxa weeyaan cagaf la geliyo wado laga dhigo ama dhismayaal laga dul sameeyo waa kasii daran tahay taas wasabu lamwaat waxaa kaloo xaaraana dadka dhintay in la caayo oo rasuulku wuxu uhi laa tasubu lamwaat fainahum afduu ilaa maa qadamuu ha caayina dadka dhintay waayo wixii ay hormarsadeen ayay gaadheen dadkaasi xaqiiqadii way hor timi dadkaa dhintay wixii ay markaa hormarsadeen min khayrin wa sharna way la kulmeen markaa cayna cayda markaa la caaya waa qof aan dee isdifaaci karahayn baa la caayaya mar labaadkana dadkii alaxyaa dadkii noolaa ee qofkaa dee xidhiidhka lalaa xidhiidh qaraabo ama mid kalaba cayda qofkii meydkaa la caayaa dhib bay ku tahay waxaa markaa taa laga reebaya un ataxdiir min sharihi qofku haddii uu shar lahaa uu dhintay oo kitaab uu alifay shar uu ku qoranyahay shirki ama bidco ama ashrita ama dad ay ka dhaxleen manaa sharkaasi waa laga digaya yuxadar min hada shar wاtacziyaةu mashruucaة tacziyaduna waa mashruuc oo madmuunkeedu ama waxaa xaqiiqadeedu waxay noqonaysaa tacziyada waa tasliyaة ahli اlmeyit wa tasbiiruhum wa takfiifu aalaami اlxusni canhum waa in loo laab qaboojiyo ahlu lmeyidka qofkaa dhintay qaraabadiisa oo la sabirsiiyo oo murugada hadalla ka khafiifinaya lagula hadlo qadarka waxa weyaan la xusuusiyo marka mataa takunu tacziya atacziyaةu takunu yanaa qabla اlmowt qofku intaanu dhimanba cinda alاxtidaar marka la is yidhaahdo way ka gurmaysaa ayaa tacziyada waxa weeyaan la samayn karaa waana siduu sameeyey rasuulku alayh الsalaatu wasalaam markii loo soo sheegay inan habliya rasuulka kamida inan yaroo ay dhashay in ay ku jirto xaaladii sakaraatulmowtku ay ka gurmayso rasuulku salaam buu u dirayoo waxaanuu yihi ina lilaahi maa akhada wamaa acطa wakulu shayin cindahu musama faltaxtasib waltasbir ana waa tacziya qabla almowt xadiidkaasi wuxuu daliilay in tacziyada la samayn karo cinda alixtidaar marka qofka waxa weeyaan la yishaahdo waa ka gurmaysaayo uma laabna marka ay naftu ka baxdana waa la samayn karaa bacda dalikana waa la samayn karaa shareecaduna tacziyada muddo umay samayn saddex maalmood in lagu xadidaana waa min albidac almuxdatha fi diin illah bidcooyinka ilaahay diintiisa lagu soo daray ayay ka mid tahay waxay ku xidhan tahay xaalatu ahli lmeyit haddii ay geeridii weli sii xusuusan yihiin oo murugadii ka dhalatay weli baaqi ay sii tahay walow muddaba geeridaha ka soo wareegtay waa la tacziyadayn karaa waayo maqsuudka tacziyada laga leeyahay waa in qofkan la sabirsiiyo oo loo laab qaboojiyo oo murugada laga khafiifiyo marka haddii murugadii weli qaa'im ay tahay oy taagantahy tacziyada waa la samayn karaa haddii muddada kasoo wareegtay awgeed dadkani ay sabreen oo geeridii ay ilaabeen oo ay iskaba sabreen oo murugadii ay ka bacday fuqahadu waxay idhahdeen tacziyadu mashruuc ma aha limaada liannahu xusuusin bay noqonaysaa geeridii dib loo xusuusiyo oo maqsuudkii tacziyada laga lahaa oo ah qofkan in la sabirsiiyo oo murugada laga khafiifiyo didkiisa ama naqiidkiisa waxaa kasoo horjeeda ayay keenaysa oo ah in murugadii lagu kaakiciyo waxa weeyaan la xusuusiyo marka maqsuudkii tacziyada sharciyeynteeda laga lahaa marka aanay aanay xaqiijinahayn tacziyadu markaa mashruuc noqon mayso wakadalika marka tacziyada hadalkaa rasuulku uu yihi baa u fiican ba ahlcilmigu in qofkii lagu idhaahdo ina lilahi ma akhad wama acطa ilahay wuxuu qaatay wuxuu bixiyaba isaga ayaa leh kulu shayin cindahu musama aw biajali musama labada riwaayaadba waa yimaadeen shay walibana ilaahay subxaana watacaala agtiisa wakti go-aan buu ku leeyihi o aanu dhaaf ahayn fasbir waxtasib ama faxtasib wasbir sabir oo sabirkaagaana ilaahay subxana watacaala ajir kaga raadi manaa waxaa kaloo qofka lagu odhan karaa haddii la arko isagoo samaynaya tusaale ahaan mukhaalafaat itaqi اllaha wasbir siduu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu ku yihi gabadhii qabriga dul joogtaye qabriga waxa weeyaan ka dul ooyeysay itaqi اllaha wasbiri buu ku yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wakadalika sidaasoo kale waxaa suno ah ama mashruuca ihdaau طacaam raashin in loo hadiyey liahli اlmeyit maadaama murugadu ay mashquulinayso oo raashin iyagu inay karsadaanba laga yaabo inay haleeliba waayaan ama aanay nafsad ba aanay uhaynin in raashin loo sameeyo oo dadka jaarka iyo qaraabadu ay u sameeyaan ayaa iyaduna sunna ah oo rasuulku wuxu uhi isnacuu liaali jacfarin طacaama fainahu qad ataahum amru shakalahum markii jacfar geeridiisa lagu soo warramay raashin u sameey bu uhi rasuulku arrin mashquulisabaa la soo gudboonaateen caaishana radia allahu canha sidaasi ayay yeeli jirtay talbiina raashin la yidhaahdo ayay u samayn jirtay ahla almeyit imaamu shaaficina wuxuu yihi dadka ahlulkhayrka e aan soo gaadhay sidaasay yeeli jireen dadka geeridu ay ku dhacday raashin bay u samayn jireen waxaa markaa bidco ah in dadka geeridu ay ku dhacday iyagu raashin ay sameeyaan weliba raashin aanay xaaje keensan an yutaqarab wayutacabad bihi ilى اllah lagu cibaadaysanayo ilaahay loogu dhowaanayo ama qoriqaad ha loo bixiyo ama fida ha lagu magacaabo ama axan ha lagu magacaabo ama magac kale ha loo bixiyo yani asmaadu xaqiiqada waxba ka bedeli mayso waana waxaa maanta wadankeena lagu samaynay mar haddii mar allaale markay geeridu dhacdo waxaa u horeeya ee loo dhaqaaqaya xataa intaan qabriga aan la isweydiin oo laga fikirin waa in waxa weeyaan xoola la baadi doono xoolaha la baadi doonaya markaasaa weliba dumarkiina ay u dhaqaaqayaan inay dusuud waaweyn iyo girgirayaan inay soo ururiyaan xoolana waa la baadi doonaya waa awalu shay oo la qabanayo markaasa waxa laga ya weliba meydkii aaskii in la taakhiriyo la dibdhigo intuu raashinkaasi bislaanayo shalaydan dhow bay ahayd markuu ninii sheegaayey qof meyito waxa weeyaan dhintay oo mar hore kafantii la geliyey idhaahdeen qaadi mayna imika tobankaynu qaadayna waayo bu ihi uu ila fadhiyey markuu la maxaynu tobanka u qaadayna waxay idhahdeen dee raashinkiiba weli aan bislaan marka raashinka aan bislaan haddii la aaso dadkii aase ka soo dareeray dee raashinka sugi kari maayo horta raashinka waa in loo bislay marka raashinka inta la bislaynayo meydku halkaa inoo yaalla wey asricuu biljanaasa oo xaqii meydku lahaa meesha meesha way ka baxday raashinkaasaana meesha waxa weeyaan ka saaray gurigii geeridu ay ka dhacday ee intii raashinkaasi aanu bislaan dadku murugada ay wada muujinayeen waxaad arkaysaa marka aaskii laga soo dareere raashinkaa loo soo noqdo kaanahu xaflata zifaafin aada moodid aroos xaflad aroos aada moodid oo hilibka iyo maraqa iyo raashinka la kala boobayo oo dumarka laftooda joogaga ay sitaan ya subxaan allah raashinkaa ay ku guranayaan raggina waxa weyaan ay kala boobayaan arrintaasi markaa bidaca ayay ka mid tahay dadka qaar baa laga in yidhaahdaan xaajadu baa keentay oo dadkan xabaasha qodaya dee energy iyo raashin bay u baahan yihiin markay u baahdaan ha la gaadho horta haddii tusaale ahaan dee meel geeri go-an ay joogaan ama xabaashi tusaale ahaan ay ku adkaatay oo kale oo muddo ay qaadatay markay xaaja iyo baahi keento dadka in raashin la siiyo iyadu waa halkeeda wey oo taa diidi mayno laakiin iyadoo xaajaba aanay keenin in laga dhigo arrin diinta ka mid a oo ilaahay subxana watacaala loogu dhowaanayo ayaa waxa weyaan aan mashruuc aan ahayn xadiidu jariir baana tusiiyey kunaa nacudu sunca aطacaam walijtimaac calaa ahli lmeyit min anniyaax haddaanu saxaabada nahay in raashin la sameeyo oo ahlulmeyit ay sameeyaan guriga geeridu ay ka dhacday lagu sameeyo iyo in waxa weeyaan lagu soo ururo gurigaa la fadhiisto litacziya loo fadhiisto niyaaxada ama baroorta la xaaraantimeeyey inay la xukum tahay baanu ku tirin jirnay buu ihi saxaabigaas waxaa la yaab la wadaadada arrinta dadka u sharciyey arrintaa waxaa iska muuqata mashruuc dhaqaale inay ka samaysanayeen waayo haddaan meel kaleba la tegin ee kutubta shaaficiyada la eego haddaan meel kale tegin haddaad minhaajka eegto haddaad eegto waxa weeyaan cumdaha waxaa ku qoray inay bidco tahay in raashin la sameeyo markaa geeridu ay dhacdo inay bidco tahay baa ku qoran waana kutubtii ay hayeen oo taasi kutub ka maqan may ahayn markaa mashruuc dhaqaalo ay samaysteen uma ahayd waxaan uga jeedaa markaa dadku cibaado iyo diin bay u aaminsan yihin waxyaabaha taa tusinayaan waxaa ka mid a qofkii oo meel kale ku dhintay oo yurub ku dhintay london ku dhintay ama addis ababa ama maka ku dhintay ayaa xoolo lagu qalqalaya halkan kuwan ayaa loo qalayaa talow dadkii aasiyay baa loo qalaya cibaadada dadku arrintan u aaminsan yihin waxaa dhacday inuu nin dhintay annagoo aaskii joogna ay yidhaahdeen waxaa loo baahaya dee in xoolo lasoo iibiyo raashin la sameeyo kaasa waxaan ku yaa cunaya ma idinkaa cunaya baan kuuhi qoladii qaraabada ahayd ee ninkaa aasaysay waxaan maya dee inamada ilaa xalay qabriga qodayay waxaan kuhi qolada aniga igu haleeyo iska daaya markii aaskii la dhameeyey baan inamadii kuhi inamariya hudheel baan geeyey nin walaba waxaad cuni karaysid ka cun baan kuuhi maalintii dambe ayaa xoolo lasoo iibiyo la qalqalayay inamadii qabriga qodaya baa loo qalayay la cibaaday dadku arrintan u aaminsan yihin iyo diin ayay u aaminsan yihin marka dadka waa in loo caddeeyo waana in la dardaarmo geeridu goor ay iman doonto ilaahay baa oge saynu hore u tilmaanay waa in la idhaahdo waxaa qabrigayga ha laga ilaaliyo mukhaalafaadka noocaasiya dadka waaweyne qaraabada laftooda waa in laga sii dhaadhiciyo idha arrintaasi waa khalad aaskaagii mid sunada khilaafsan bay ka dhigaysaa imika sii dardaaran dardaarankaa meel ay ka maraan waxa weeyaan heli maayaan marka in sidaa ahlulkhayrku ay samayn jireen sidaa shaafici uu sheegay waa in sunnadaa la nooleeyo oo dadka geeridu ay ku dhacday raashin loo geeyo iyaga waa inaan raashin loo doonan wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira